fi xaqiiqati alinshaai wa taqsiimihi baabka haanigaa waxaynu kaga hadlaynaa xaqiiqada inshuhu uu leeyahay iyo qeybaha inshuhu uu yeelanayo alinshaau inshuhu luqatan xagga luqada aliijaadu iijaadka ayaa la yidhaah inshaa waa abuuridii ama dhalintii weeyaan samayntii weeyaan iijaad ahaysiin wasilaaxan isilaax ahaan maa weeyaan inshuhu shayga laa yaxtamilu sidqa sidqi aan ixtimaalayn iyo walkidba kidba lidaatii daatadiisa inshuhu waa waxa run iyo beentoona ayna ka suurtoobaynin waxa ayaa insho lagu tilmaamaa ama insho lagu magacaabaya run iyo beentoona kama suurtoobayso laakiin waa lidaatihi markaynu u eegne ligayrihi run iyo beenba way uga suurtoobi karaan naxwu ikfir dhaaf oo kale warxam naxariiso oo kaleba weeyaan falaa yunsabu lama nisbayn karo ilaa qaa'ilihi ninka qaa'ilkaee ku qowla sidqun sidqi looma nisbayn karo aw kidbun kidbi looma nisbayn karo ninka haddaba kelmaddaa ku qowla sidqi iyo kidbi toona looma nisbaynayo buu ku leeyahay hadduu yidhaha ikfir ama irxam run iyo been mid alla miduu sheegay toona looma nisbaynayo oo garan kari maysid wain shi'ta haddii aad doonto faqul waxaad tidhaahdaa fii tacriifi alinshaa inshaha marka aad tacriifinaysid maaka weeyaan laa yaxsulu madmuunuhu madmuunkiisu uuna xasilaynin walaa yataxaqaq uuna xaqiiqana yeelanaynin ilaa idaa talafadta bihi marka aad ku hadasho mooyaane marka aad ku hadasho unbuu yeelanayaa buu ku leeyahay xaqiiqaha ilaa idaa talafadta bihi mar alla markaad ku hadasho unbuu yeelanayaa fa dalabu lficli ficilka dalabkiisu fii ifcal buu ku sugan yahay kolkaad wax dalbaysid ifcal calaa siiqati ifcal ifcal waxaa looga jeedaa amar oo dhan weeyaan ama ikfirdhe idribdhe tacalamdhe istakfirdhe waa amar oo dhan baa siiqatu ifcal loo yaqaanaa wa dalabu lkafi kafiga dalabkiisuna waa nahyigiiye fii laa tafcal laa tafcal ayuu nahyiguna ku sugan yahay wa dalabu lmaxbuubi shayga maxbuubkee la jecel yahay dalabkiisuna fi tamani tamaniga ayuu ku sugan yahay markaad wax jeceshahay siiqada aad ku gudanaysaa waa tamani wa dalabu lfahmi fahamka dalabkiisuna fi listifhaami buu ku sugan yahay wa dalabu aliqbaali iqbaalka dalabkiisuna fi nidaa'i buu ku sugan yahay kullu daalika waxa aynu sheegnay oo dhan maa xasala ma xasilayo macnihiisu ilaa binafsi siyaqi siiqooyinka naftooda mooyaane almutalafadi bihaa ee lagu hadl ee lagu hadlayo siiqooyinka lagu hadlayo unbuu ku xasili karaaye qabla alhadal xaqiiqo uu leeyahay iyo wax alla oo xasilayaa toona ma jiro waadix weeyaan tacriifkii inshaha weeyaan khabarkuunbuu ka soo hor jeedaa khabarku muxuu ahaa waxa run iyo sidqiba sidqi iyo kidbiba yeelanaya sow maaha kanina isagiinbuu ka soo hor jeedaa falinshaau wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alinshaau inshuhu wuxuu u qaybsamayaa ilaa nawcayni laba nooc buu u qaybsamayaa inshuhu laba nooc ayuu u qaybsamayaa laba qaybood buu inshuhu yeelanayaa labadaa qaybooduu inshuhu yeelanayo labadaa qaybooduu inshuhu yeelanayo waa inshe dalabiya iyo inshe hayru dalabiya weeyaan midi waa dalabi midina waa hayru dalabi weeyaan dalabi iyo hayru dalabi ayuu inshihii noqonayaa wayanqasim wuu qaybsamayaa alinshaau inshuhu ilaa nawcayni buu u qaybsamayaa inshaa'in dalabiyin inshe dalabiya iyo wa inshaa'in hayri dalabiyin inshe aan dalabi ahayn labadaa ayuu u qaybsamayaa buu ku leeyahay falinshaau inshaha hayru dalabiyi een dalabiga ahayn maaka weeyaan laa yastadci aan dalbaynin madluuban madluub hayra xaasilin aan xasilin waqta dalabi markan la dalbayo ka siyaqi almadxi waadami waalcuquud waalqasam watacajub waalrajaa wakadaa ruba walacala wakam alkhabariya walaa dakla lihada alqismi fii cilmi almacaani waxaayo waxa lamidkaaba weeyaan haddaba sheekhu inshuhu inoo qaybinayaa inshahana runtii maanta si fudud baynuu sharxaynaa sidaad arkaysid adiguba waayo isagaa iska fudud isaga inshaha ayaa iskii fudud inaguna inaynu fudaydino weeyaan meesha adagna inaynu sidii sideedii inaynu u dhex gallo inshuhu waa laba qaybood mid dalabi baa la yidhaha oo dalab buu kutusinayaa waa ifcal oo kale idrib oo kale dee waa dalab garaac baa lagaa dalbaya midina waa hayru dalabiyo kaa hayru dalabigu waa siiqatulmadxiga oo kale nicma arajulu alla ninku wanaagsana kolkaad leedahay waa inshe laakiin ma dalabba ninku wanaagsana waa tihi maxaa dalbaysaaba alle waxaa dalbaysaa ma jiro waa inshe hayru dalabiya weeyaan kaasi ama bictu waan iibsaday baa tidhi sow ma ahayn shaygan iga iibi baa waxaa tidhi shaygan maxaad siisanaysaa baa bictuka kada wa kada waxaan intaasaan kaa siiyey baa lagu yidhi bictuka iga iibi baa tidhi oo bictuka un baa lagu yidhi bictuka waan kaa iibiyey haddaba ama waxba tidhi qabiltu nikaaxahaa baa tidhi zawajtuka baa lagu yidhi oo qabiltu nikaaxahaa un baa tidhi waa siiqooyinkii inshaha een laakiin dalabiga ahayn waa kayru dalabi eg inuu meesha inshi ku jira waxaad ku garan kartaa hadduu adaygu intuu kusoo hor fadhiisto uu ku yidhaahdo zawajtuka ibnati inantaydii baan kuu guuriyey haddii aynaan inshe ka dhigin macnuhu waaba khalad suu khalad ku yahay zawajtuka mayna ficil maadi ahayn soo ficil maadi maaha zawajtuka sawaja mayna ficil maadi ahayn sawajtuka waan kuu guuriyey waan kuu guuriyey kolkuu yidhaha adeer waamaad ii guurisay imminkaan kaa dalbayaa baad leedahayba immikaaban ii guuri kulaayahe horay waamaad iigu guurisay haddii aynu ka dhigno inshe haddaynu ka dhigi weyno khatar weeyaan waan kuu guuriyeyba maaha zawajtukadu horaan kuugu guuriyey weeyaan adna imminkaa baad u fadhidaa qabiltu nikaaxaha markaad tidhaahdana beri horaan aqbalay nikaaxeegii buu noqonayaa waamaad aqbashay marka bictuka kadaa wa kadaa lagu yidhi intaasaan kaa siiyey horaan waa maade horaan kaaga iibiyey weeyaan macnihii ma ansaxayo haddaba waa in meesha laga dhigo inshe inshaa ku jira inshahaasina waa dalab maaha ee hayru dalabi weeyaan waa inshe hayru dalabiya falinshaau wayanqasimu wuu qaybsamayaa alinshaau inshuhu wuu qaybsamayaa ilaa nawcayni laba nooc ayuu u qaybsamayaa inshaaun dalabiyun inshe dalabiya wa inshaaun hayru dalabiyin iyo inshaan dalabi ahayn xarakada inshaaun waa la odhan karaa inshaa'inna waa la odhan karaa falinshaau inshaha hayru dalabiyi en dalabiga ahayn maaka weeyaan laa yastadci aanu yeedhanaynin madluuban mid la dalbayo oo hayra xaasilin aan xasilin waqta dalabi dalabka waqtigiisa shay la dalbayo kaan ku tusinayn weeyaan shay la dalbayoon iminka dhicin dalabkiisa kaan ku tusinayn weeyi ka siyaqilmadxiba weeyaan siiqatulmadxigu waa maxay markaad nicma arajulu leedahay nicma arajulu waa siiqatulmadxi waa inshe wa demi siiqatu demigu waa maxay saaa maalan saaa mahalan oo kale kolkaad leedahay amaa bisa arija bisa waxaad tidhi bisa arijaalu caliyun bisa arijaalu caliyun alla raggu xumaa cali baan gaar ahaan caayayaaye kolkaad tidhaa waa siyaqu demi weeyaan waana inshe waalcuquud markii zawajtuka iyo bictuka iyo qabiltu iyo waxaa kolka la tirinayo wey walqasam marka wallaahi aad leedahay dee waa inshe waa dhaar run iyo been toona mi- miika suurtoobaysaa haddaad wallahi tidhi ama run baad sheegtay mise been dee midna maadan sheegin walla dhaarta keliyun kolkaad ku hadasho waxba maadan sheegin laakiin waxa ka dambeeya khabar buu noqonayaa wallaahi inaan imid haddaad tidhaa inaan imid waa khabar iyadu runna way noqon kartaa oo inaad timid waa suurtagal beenna way noqon kartaa iyadu laakiin wallaahi daynu ka hadlayna haddaad wallaahi un tidhaa ka warran ama bilaahi un tallaahi un haddaad tidhaa lama garanayo dee run iyo been midna maaha waa inshe waa qaybta qis- qasamka weeyaan wa tacajub buu yidhi o ficlu tacajub kuu badan yahe markaad leedahay maa axsana caliyan alla cali wanaagsana markaad leedahay cali wanaagsana run iyo been midna may noqon cali wanaagsana haddaad tidhaa run iyo been midna noqon mayso maa axsana caliyan alla cali maxaa ka wanaag badan maa sha allah run iyo beentoona maaha waa siiqatu tacajub waraja siiqadii siiqatu raja ahayd weeyaan waa dee lacaladii markaad u adeeg lacali wixii aad u adeegsatid ereyadii rajaha tusinayay oo kale casaa markaad u adeegsatid weeyaan rajuhu casa allahu an yaatiya bifatxin waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay fatxi la yimaado run iyo beentoona noqon mayso casa allahu an yaatiya bifatxin waxaad rajaynaysid run iyo beentoona ma noqonayo ereyga lagu gudanayaana waa casaadaa dee wakadaa ruba ruba waxaad ku gudataana waa noocaas oo kale ruba rajulin kariimin walacalla lacalla waxa lagu gutaana waa noocaas oo kaluun wa kam alkhabariya markaad leedahay lacalla allaha lacalla allaha ma- sidii gabayaagii oo kale lacalla allaha yarzuqunii biwaladin saalixin oo kale haddaad tidhaha run iyo beentoona maaha lacalla allaha yarzuqunii run iyo beentoona maaha waa inshe waanaan qaybtii khayru dalabiga ahayd kam alkhabariya kamta khabariyadiihi waa kamtu waa laba nooc midi waa istifaamiyo oo kam maalan eeg kam maalan malagta haddii lagu yidhaha ka warran imise maala ayaad leedahay weeyaan imise maal ah ayaad leedahay haddii lagu yidhaahdo kam maalin haddii lagu yidhaahdana alla maal badan ayaan leeyahay bay noqonaysaa kam maalin kam min maalin malagtu alla maxaan maal badan milkiyey maxaan maal badan haddaad tidhaha kam min maal maxaan maal badan haddaad tidhaha ma runbaa mise waa been malagtooda dambe hadda maaha kam min maal maxaan maal badan run iyo beentoona maaha run iyo beentoona noqon mayso waa inshaha qaybtii hayru dalabiga ahayd weeyaan falinshaau inshaha hayru dalabiyi dalabiga hayrkii ihi maa inshaha weeyaan laa yastadci aan dalbaynin madluuban mid la dalbayo oo hayra xaasilin aan xasilin waqta dalabi dalabka waqtigiisa ka siyadi lmadxi madxiga siiqooyinkiisa iyo wa demi demigii iyo walcuquudi cuquudii iyo walqasam iyo watacajuba wey iyo walraja وكذا الربا كوح لمد الربا يا والله على يا وكم الخبرية ولا دخل واحد دخل يا أماها لهذا القسم قيبتا في علم المعاني إن شو مركو غير تلبي هي علم المعاني قال ما بحض لبا علم المعاني وكما بحض لبا إن شاء غير تلبي قال نقدم شرحي ساكوبا إن شاء غير تلبي قال مركو شرحي ساكوب ناضي أي علم المعاني قال قد أي وايا معنى بدن حق بلاغة آما صنعيه وابا لقى إلالي معنه بلاغة وسمين واي مركي لاركي أما المدح ودمه madaxiga iyo demmiga markaynu eegno fa yakuunaani waxay kusoo ku sugnaadaan binicmo wa bi'sa nicmo iyo bi'si maxay faa'iideeyaan dee waa siiqatulmadxigii kii kayru dalabiga ahaa maynaan odhan ninka siyaqilmadxi wadami maynaan odhan siiqooyinkoogii buu sheegayayo wuxuu yidhi ama almadxu wadam fa yakuunaani waxay ahaanayaan binicmo wa bi'sa kuwa ku sugan iyo wamaa jaraa majraahuma meeshooda waxa dureersanaya naxwu xabadaa oo kale weeyaan xabadaa caliyun alla cali wanaagsana walaa xabadaa camrun camar alla ilahay ma wanaagsano xuma waa siiqatu tacajubkii weeyaan iyo wala afcaal afcaasha almuxawalati la wareejiyey ilaa faculo loo wareejiyey naxwu daaba caliyu nafsan alla cali naftiisu wanaagsana wa khabusa bakrun aslan alla kha- alla ninkaa bakr la yidhahdaa asal xuma oo kaleba weeyaan afcaasha muxawalka ilaa faculo loo wareejiyey kumaan garanaya bal farta taaka garanayow alafcaal almuxawala ilaa facula afcaasha faculo loo wareejiyey yaa garanaya waad ka aamusteen baan u malaynayaa afcaasha faculo loo wareejiyey waxa waxa weeyaan maxamed ibnu maalik baabka nicmiya bi'se la yidhaahdo dib ugu noqda baabu nicmo wa bi'se dib ugu noqda isagaa idiin sharxaye afcaasha shu- afcaal badan oo shuruud loo tiriyo ayaa siiqadooda inta laga bedelo calaa wasni faculo laga dhigaa markaasay macnihii facu- macnihiiba yeelanaysaa macnihii nimco nicmo oo kale yeelanaysaa ama macnihii bi'se oo kale yeelanaysaa camalkeegiina way qaadanaysaa waxaa loo yaqaana alafcaal almuxawala ilaa facula baa loo yaqaana waa afcaash loo bedelay wasanka facula maxamed ibnu maalik baa sharx aad u ballaadhan ka bixinaya afcaasha haddii aad u baahatiin dib baad ugu noqonaysid naxwu daaba caliyun alla cali wanaagsanaa nafsan xagga nafta ka wanaagsanaa markaa daaba caliyun nafsan tidhaahdo daabadu ma garanaysaa facaladay ahaan jirtay daaba yatiibu sow facala ma ahayn facula laga dhigay laakiin wa khabuta bakrun alla ninka bakr la yidhaahdaa xumaa aslan xagga asal ahaan ninku aabba xumaa facula weeyaan faculadii asalka ahayd bayba ku dha- tan la- aad ugu hadlaysaa wa ama alcuquudu ereyada cuquuda ah fatakuunu bilmaadi maadi bay ku sugan tahay kasiiran wax badan naxwu bictu iyo washtaraytu iyo wawahabtu iyo waactaqtu iyo weeyaan zawajtu iyo qabiltu iyo uu ka aamusay baabkaa wa bigayrihi gayrkiina qaliilan wax yar bay ku imanaysaa waxaan dee ficil maadi ahayn alf- alfaad alcuquud wax yar bay ficil maadi waxaan ahayn ku imanaysaa wa bigayrihi qaliilan naxwu ana baa'icun iminkaan kaa iibiyey weeyaan waan kaa iibiyeyba ana baa'icun waan kaa iibiyey وعبدي حر أضونكيقوا حر لوجه الله تعالى أعتقد ذي ويان مقرانيسا عبدي حر لوجه الله تعالى ما هصي غلاص ده فعل ماضي لكن قليل بيقوا يمانيسا وأما القسم إرق قسمك فيكون بالواو ووب كسقنانيا والباء بأنه كسقنانيا وطاء تأنه كسقنانيا قسم كيسقم حن كسقنانا وو إيا باء إيا تاء والله بالله تالله وبغيرها انت وحا انا هينو كسغنانيا نحو لعمرك ما فعلت كذا لعمرك عمرسينتا ادان كدارتي ما فعلت ما انا سمينين كذا وحا سلدان سو باردين كودي ما سو باردين با لعمرك ما فعلت كذا فتح الباري مجلدك كوبيت ناس اسكم اينا نغين لغا يابا ان اللودين واما تعجب تعجبك ميا فيكون وحو اهانيا تعجبك بصيغتين لو صيغه مد كسغان ما افعله ويان iyo wa afcil bihi waa labadii siiqee caanka ahaa ee ma garanaysaa ma afcala iyo afcil bihi waa laba siiqo ficlu tacajubka aad caan ugu ah wa bigayrihimaa gayrkoodna wuu ku sugnaanayaa naxwu lilaahi daruhu caaliman lilaahi ilaahay unbuu u ahaaday daruhu ninkan labanku barbaarkiisu caaliman xagga cilmiga aad ninku cilmi badana lilaahi daruhu caaliman marka lilaahi daruhu caaliman laleeyahay ereygaasi waa ficlu tacajub weeyaan lilaahi daruhu caaliman waa ficlu tacajub ficlu tacajubkaasi maa afcala iyo afcil bihi toona kuma imanin lilaahi daruhu caaliman waa ficlu tacajub weeyaan lilaahi daruhu caaliman ficlu tacajubkaasi maa afcala iyo afcil bihi toona kuma imanin labadaa midna kumun imanin sidaad arkayso labada siiqo midkoodna kuma imanin maa afcala iyo afcil bihi toona kuma iman laakiin wuxuu iskaga yimid siiqadaa jaamidka la yidhaahdo lilaahi daruhu caaliman waxaa kaloo ka mid a kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum seed u kufriyeysiin kayfa tacajubay maanta faa'iideynaysaa kayfa takfuruun see baad u kufriyeysiin bilaahi ilaahay aad uga kufriyeysiin wal xaal qad kuntum ad ahayteen am amwaatan kuwa aan jirin oo faaxyaakum ilaahay idin abuuray maadan jirin shalay e maanta seed ilaahay uga gaaloobaysaa miyayna nacasnimo ahayn waa yaab waa xadiidkii nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus abi hurayre maaha ninka lagu lahaa subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa nasahana mu'minku marnaba ma nijaasoobe bahdays ilaali abi hurayrow wa ama araja rajaha miya fayakuunu wuxuu ku sugan yahay bicasaa kelmadda casaa'a wa xaraa kelmadda xaraa'a wa ikhlowlaqa kelmadda ikhlowlaqaa xaraa iyo ikhlowlaqa iyo iyo casaa saddexda kelmadoodba waa isku macno waa raje intooduba ikhlowlaqat isamaau an tandura waa kii maxamed ibnu maalig odhan jiray ikhlowlaqat isamaau an tandura waxaanu rajaynaynaa samadu inay da'do iska dhaaf facasa allaahu ilaahay waxaa la filayaa an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi inuu la yimaado waa ficlu tacajub waxa weeyaan ee kelmaddaasi insha weeyaan hayru dalabiya waana qaybtii rajaha ahayd weeyaan haddaba intaa iminka uu inoo sharxay uu inooga hadlayey waa inshaha ayna balaaqadu aadka uga hadlin inshaha ay balaaqadu ka hadashana bal haddaan eegno wa anwaacu linshaa'i inshaha anwaacdiisu hayru dalabiyi ee dalabiga aan ahayn kaiiratun way badan tahay walaakinahaa iyadu laysat ma aha min mabaaxisi cilmi almacaani waa qaybtii horunbu weli wadaaye cilmu lmacaaniga laguma bax- ma- ma- laguma baxsiyo walidaalika naqtasir fiihi waxaan ku gaabinaynaa calaa maa dakarnaahu waxa aynu sheegnay walaa nutiilu ma dheeraynayno albaxsa baxsi ma dheeraynayno fii hada alqismi qismigana baxsiyayno aladii kaasoo agaruhu agarkiisu fi lasli aladii kaasoo agaruhu fi lasli asal ahaan akhbaarun akhbaar uu ahaa oo nuqilad loo naqliyey ilaa macna alinshaa weydankiisu waa maxay waa akhbaar khabar bu bictu mayna khabar ahaan jirin asalkeega hore bictu waan iibiyey haddaad tidhaa waan kaa iibiyey haddaa run iyo been mayna ka suurtoobaynin bictu asalkeegu baaca wuu iibiyey bictu waan iibiyey run iyo been baa dee khabar bay asalkii hore khabar bay ahayd laakiin cibaaradii khabarka ayd intaynu soo guurinay ayaynu insha ka dhigno waan kaa iibi iminkan kaa iibinaya weeyaan iibiye qaado weeyaan wainama almabxuusu canhu waxaa lagu baxsiyaa fii cilmi lmacaani cilmigan cilmulmacaaniga ah huwa alinshaau dalabi inshaha dalabiga ah weeyaan tacriifkiisu waa maxay inshaha dalabiga ah wahwa isagu aladii ka weeyaan yastadcii keensanaya madluuban mid la dalbayo oo hayra xaasilin aan xasilin fi ictiqaadi almutakalim mutakalimka ictiqaadkiisa waqta dalabi dalabka waqtigiisa inshaha qaybta dalabigiihi wuxuu keensanayaa wax lagaa dalbayo oon iminka la haynin adi caqiidadaada marka la eego ijlis marka lagu leeyahay ka waran ijlis ninan fadhiyin unbaa ijlis la odhanayaa ninan fadhiyin baad ijlis ka odhanaysaa waa dee hayra xaasil weeyaan ويكون وحو نقونيا انشاها طلبيه بخمسة أشياء شنشي الأمر إيو النهي إيو الاستفهام إيو التمني إيو النداء شنتا ويان وفي هذا الباب باب كان وحا كسوغان خمسة مباحثة شن مبحث با كسوغان المبحث الأول مباحث بو شيخو كلا يالي مد كستبا مبحث قارور دقاي بل هذا باي مكينو قاعدين انتي بلاغذو كاد لساينو يقنو المبحث الأول في الأمر الأمر أمركو huwa oo amarkiihi dalabu xusuuli alficli ficil xusuulkii oo la dalbo weeyaan min almukhaatabi baana laga dalbayaa calaa wajhi listiclaa si sarrayni ku jirto ayaana loo dalbayaa walahu wuxuuna leeyahay arbacu siyaqin afar siiqo ayuu leeyahay amarka markuu tilmaamay sheikhu muxuu yidhi horta waa dalab amarku waa wax lagaa dalbayo weeyaan waa dalab adaa wax lagaa dalbayaa waxaa la dalbayaana waa xusuulu fic xusuulu lficli ficil inuu xasilo ficilkani xusuul kolka la dalbayo waa ku anjoogina ma garanaysaa adoo fadhiyo haddii fadhiiso lagu yidhaahdo ma xusuul baa lagaa dalbayaa inaad wax samaysid waa maya waaba ciyaarba hadalkaasi haddaba ninan fadhiyin baad fadhiiso odhani min almukhaatab baanad ka dalbaysaa calaa wajhi listiclaa si ay sarrayni ku jirtaad uga dalbaysaayo nin ka awood badan baa tahay de ilaahay kolkuu addoomihiisa la hadlayo oo kale markaasoo kale weeyaan calaa wajhi listiclaa sarrayn baa ku jirtaa siiqooyinka lagu gutaa waa intee walahu arbacu siyadin afar siiqo ayuu leeyahay kow ficlu lamri midi waa ficlu lamr waa siiqatu ifcalta loo yaqaan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiiba weeyaan yaa yaxyaa ninka yaxyoow khud qaada alkitaaba kitaabka biquwatin si ay quwa ku jirta ku qaado khud sow lama odhan qaado waa amar maaha ilahay xaggiisa ka soo fulay waana isticli oo ilaahay uu ka sarreeyaa dee nebiyullaahi yaxya waxaana la amrayaa shay uuna hayninoo kitaabka inuu qaado hadduu kitaabka hayo maqaad baa laodhan lahaa khud biquwa khud ilkitaaba biquwa si ay quwa ku jirto kitaabka u qabsa baa laleeyahi oo u qaado waa amar iminka kaasi walmudaaric weeyaanka labaad almajzuumu oo la jasminayo bilaami alamr laamulamr lagu jasminayo ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisaoo kale liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka wusciga uu saaxiibkiihi min sacatii wuscigiisa ha ka bixiyo haddaad wax yar isla haysoo shilima ah dee shilimadaa yaryar wax ka dhiiba baa lagu leeyahay liyunfiq duu sacatin min sacatihi ilaahay wuxuu ka hadlayaa ninka iyo reerkiisa siduu u nafaqaynayo dee dadka isku wada in laguma waajibinine hebel baa biilka intaa ka dhigay adna intaa ka dhigin lagu yidhaa maaha waxa weeyaan nin kastiba karaankiisa ayuu dhiibayaa liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin wusciga ka u saaxiibkiihi min sacati wuscigiisa yarun ha ka bixiyo isku in ilaahay idiin qaban maayo haddaba liyunfiq markuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala meesha amar baa yaalla amarkaasi waa calaa wajhi listiclaa adigaa lagaa dalbayaa waxaadan dee xasilinin calaa wajhi listiclaa oo ilaahay baa addoomihiisa la hadlaya amarkaasi siiqadu ku sugnaadayna waa mudaaric laam lagu amri lagu lagu lagu anfiyey weeyaan oo liyunfiq buu ilaahay leeyahay wasmu ficli lamr ka saddexaadna ismu ficli lamr weeyaan naxw sah iyo wa aamiin iyo wa nazaali iyo wa daraakiba weeyaan ismu ficli lamarkii nazaal tacaal naz sah baan ujeedaa sah sahdani waa bimacnaa uskut aamus weeyaan sah aamus aamiin bimacnaa istajib aqbal weeyaan nazaali deg weeyaan inzil daraaki bimacnaa adrig haleel weeyaan haleel waxaasoo dhan ismu ismu ficlu amr baa la yidhahdaa oo ismu ficlu amarku bar calaa wasni facaali buu ku yimaadaa ficil kasta calaa wasni facaali baad ka keeni kartaa moogta hulaasia sow uqtul maahayn dilku amarku ismu ficlu amar kolkaa doonaysa facaali un ka dhig qataali tacaal yaa si- yaa cali qataali bakran baa lagu odhanaya kaalay dil bakr qataali waa fa nazaal inzil sow maahayn nazalo sow maahayn nazaali idrib sow garaac maahayn daraabi tacaal daraabi muxamedan baa lagu odhanaya war bal kaali ninkan garaac kolkaa calaa wasni facaali waxaa ku yimid daraaki iyo nazaali sah iyo aamiinna waa siiqadiisii asalka ahayd ismu ficil amarka ka afraad walmasderu naa'ib waa masderka naa'ibka ka ah can ficli اlamri ficlulamrka ayuu naa'ib ka yahay naxwu sacyan fii sabiili اllah ilaahay waddadiisa u shaqayso war ilaahay dartii u shaqaysaa lagu lehay sacyan u shaqayso fii sabiili اllah ilaahay dartii u shaqayso waad aragtaa sacyan waa amar laakiin siiqadiisu waa maxay siiqadiidasiisa waa waxawey masder ficilkiisii naa'ibka ah waqad takruju way baxaysaa siyaqu lamri amarka siiqooyinkiisu can macnaaha macnaheegii bay ka baxaysaa alasliyi ee asalka ahaa ilaa macaanin macaani bay u baxaysaa ukhraa kale oo tustafaadu la faa'iidaysanayo min siyaaqi alkalaami kalaamka siyaaqiisa laga faa'iidaysanayo wa qaraa'ini alaxwaali iyo xaalooyinka qaraa'inteeda macnihii amarkee la yaqaanay amar ahaanta inuu ka baxo wax kale u baxa laga yaabaa ka ducaa'iba weeyaan waa alla bari fii qowlihi tacaala waa markaad ilaahay leedahay rabbi awsicnii an ashkura nicmat rabbi rabbiyow awsicnii igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nimcadaada awsicnii sow maadan odhan ma ilaahay baad amraysaa calaa wajhi listiclaa sow maynaan soo odhan marka dhaweyd calaa wajhi listiclaa sow maynaan lahayn dee iminka ilaahay waa waan ka sarreeya maad odhan kartaa may waa maya waa duco ka hoose kolkuu ka ka sarreeya la hadlayo ducaa loo yaqaanaa rabbi awsicnii an ashkura nicmatak awsicnii kolkaa ducay noqonaysaa waa alla bari uun ilaahu igu ilhaami ma amri kartid ilaahay waaliltimaas iltimaasba weeyaan iltimaaska maxaynu horay kitaabkeenii kale ugu soo barannay iyadii labada waa dee labada simani kolkay isla hadlayaan saaxiibkaa kolkaad leedahay qalinka ii dhiib miyaad ka sarraysaa yood amraysaa waa maya maad baryaysaa ayuu kaa sarreeyaa waa maya waa iltimaas waa dalab baa la yidhahdaa waa laba is isleeg weeyaan ka qawlika odhaahdaadaba weeyaan liman yusaawiika ninka kula siman aad leedahay actini alqalama qalimka ii dhiib ayuha alakhu walaal war bal walaal qalinka ii dhiib markaad saa leedahay dee maaha buu ku leeyahay il- ducana maaha amarna maaha waalirshaad waa dariiqa saxdood ku hanuuninaysid ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan idaa tadaayantum kolkaad dayn kala qaadanaysiin idaa tadaayantum kolkaad isdaymaynaysiin bidayninna aad isku daymaynaysiin ilaa ajalin ilaa muddo inta laga gaadhayo musaman ilaa la magacaabay ilaa muddada aad isla magacaawood isla magacaabateen inta laga gaadhayo faktubuuhu qoradee oo walyaktub ha qora baynakum dhexdiinna kaatibun bilcadli haddaba walyaktub baynakum kaatib ilaahay leeyahay maa faktubuuhu amarkaa kitaabada haddii nin aad dayn kala qaadatiin inaadan qorinba waad heli kartaa dee inaadan qorinna waad heli kartaa haddaad maskaxdaba ku haysato oo maanta ninkaasi ay afar shilin kaa qaatay adoon qorin maadan awoodayn inaad inuu daynkii kuu keeno berri buu ku yidhi daynkaa waan kuu keenayaa dee inaadan qorin baad u baahan tahay haddaadan ilow ka baqaynin maxaad la qori kolkaa kan oo kale amar kan oo kale dee amrulwujuub maahee waa waxa weeye amrulirshaad baa loo yaqaanaa dariiqa saxduunbu ilaahay nagu habaynaya dariiqa saxdee lagu toosiyo markaad nin ganacsada aad tahay wixii lagaa qaadaaba inuu qalinka aad ku qabatid ayaa muhima faktubuuhu qora oo walyagtub baynakum kaatibun bilcadli dhexdiina ha qoro nin cadaalad ku salaysani nin caadil ah ha qoro cadaaladda rag badan baa macnahooga fahmaya nin sheekoo maalin aayaddaa sharxayey ayaan aada ula yaabay malaha qalin iyo wuxuuna haysan garan maaye nin baa dayn ku lahaayoo kolkaasuu nin yidhi hebelow ninkaa daynkaa uu igu leeyahay u qor buu yidhi kolkaa wuxuu u qoray wixii uu qor yidhi waxaan ahayn wixii uu qor la yidhi boqol baa qor la yidhi oo laba boqol buu qoray waa ogaan kas weeyaan haddaba ilaahay nasiibkiisa ninka wuu aayaddaas iyo macnaha ilaahay bilcadli ugu qayday buu kolkaa iiga sharxayey ayuu sheegayuu lahaa caji cajaa'ibteedaan arkay buu lahaa ishuun baa igaga dhacday buu yidhi waxay qornaa xaaji waa maxay baan ku yidhi buu yidhi waxaanaba qortay intuu yar hooqday unbu igu soo tuuray bu yihi qalinkii iyo waraaqdii bu iska kocun adaa ii dhiibeen maxaa maxaad iga filaysa unbu igu yidhi bu yidhi iska buxun kolka waxa weeyaan dee haddii ninkuuna cadaalad ku salaysnayn wax kastuu samaynaya wax kaste dhexdiinuu shaxaad ka dayaya idaa tadaayantu markaad isdaymaynaysiin bidaynin dayn ilaa ajarin ilaa muddo musaman aad isla magacaabateen faktubuuhu qora oo walyaktub baynakum dhexdiina ha qoro kaatibu nin qoraayo bilcadli cadaalad ku salaysani watahdiid waxaa laga yaabaa amarku inuuna irshaadka ahayn hanjabaad ba inuu yahay oo amarnimadii uu ka baxo kolkaa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyaan icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontiin inahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysiin basiirun xogogaal buu yahay ilahay wuu arka haddaba waxaad samaynaysiin icmaluu maa shi'tum sow ilaahay ma odhan haddaad amarun ka dhigto ka warran oo tidhahdid ilaahay wixii igu waajibiyey wax kasta inaan sameeyo wax xaaraanihiba ma jiro ilahay baa wax kasta ina farun haddaad tidhahdid ka warran icmaluu maa shi'tum waaba amare icmaluu maa shi'tum alamru yaqtadi lwujuubun haddaad qaadatid amarkuna wujuub buu keenaayo ilahay baa yidhi wax kasta sameeye wax kasta aynu samayno waa khatar waa hanjabaad weeyaan tani icmaluu maa shi'tum wax kasta sameeya caaqibadeeda iyo cidhibteeda ayaad dhamin doontiina baa lagu leeyahay waad ka adaa ka naasnaasin doona wa tacjiis ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisaba weeyaan qul fa'tuu bisuuratin mili qul waxaad tidhaahdaa muxamedow fa'tuu la yimaada bisuuratin suurad oo milihi isagoo kale ah suurad qur'aanka suuradihiisa oo kale ah miyaan keeni karnaa haddaynu isku wada tagno waa maya saba maaha waa tacjiis waa cajsigelin amarba amarkii macnihiisii amarka ahaa uu ka baxayo oo waa tacjiis keeni maysiin weeyaan ninka kolkaad tidhahdid halkaasi waa halkaa waxba ma yaaliin ama anaa halkaa soo maro arrinka aad ku socotid anaa soo waayo kolkaad tidhahdid uu ku rumaysan waayo eed ku celisid sow ha kusoo daala ha kusoo quusta soo odhan maysid ya waa lagu quusinayaa faatuu bisuuratin min milihi faatuu bisuuratin milihi bal suurad qur-aanka oo kale ah keena suuradda ugu kooban baynaan keeni karaynin walibaaxa ibaaxadana wuu u soo arooraa amarku ka qowlihi tacaala waa ilaahay odhaahdiisa oo kale wakuluu cuna oo washrabuu cabba xataa yatabayana ilaa uu caddaado lakum idinka uu idiin caddaado alkhaytu marada alkhaytu dunta alabyadu ee cadi min alkhayti alaswadi dunta madow oo min alfajri fajriga xaggiisa ah haddaba wakuluu washrabuu kolkaad eegtid haddaad tidhahdid ilaahay baa amri nagu siiyey inaynu wax cunno inuu wax cabno ood ka waran cibaadadii ka haleeli weydid cuntada ilaahay baa cunayna yidhi marnaba ilaahay ka kaca ma odhan ba hashee wada uun haddaad tidhahdi ka waran hala cuno uun waa amar ilaahay dee hala cuno uun haddaad tidhahdo hala cabo uun waa amar uun haddaad uqa waa cajiib amarkan kuluu ee lagu leeyahay kuluudani amarkii maaha wujuubke waa ibaaxo mubaax bay kuu tahay weeyaan markaad sooman tahay habeenkiina wuxuun iska cuntood iska cabtaa mubaax bay kuu tahay amarka taqaanin maaha wanaxu ijlis kamaa tashaa saa doonta u fadhiisa baa lagu yidhi ijlis kamaa tashaa saa doonta u fadhiiso amarkaasi waa maxay waa lilibaaxa saa doonta dee u fadhiisanaysaa wa taswiya waa simid labada shayba agtayda way ku siman yihiin ama agtaada labadaa shay way kuu siman yihiin oo mid anfac badani ma jiro kolkaad leedahay waa sida naxwi qowlihi tacaala ayoo kale isbiruu sabir sameeya aw laa tasbiruu ama ha samaynina sabir naarta waad ku waaraysiini ahlu naarkaa lagu odhanaya naarta gale kolka la yidhaah isbiruu aw laa tasbiruu ama ha ku sabra ama ha ku sabrina way idiin siman tahay labadaasi haddaad naarta ku sarirtiin iyo haddaydan ku sabrin marley way idiin siman tahay amarkaasi waa maxay isbiruu aw laa tasbiruu waa taswiya labaduba way idiin siman yihiin walikraam maamuus buu amarku ku soo arooraa amarka sow maadan aqoon haddii lagu amro soomaalidu inay amar necab tahay amarku waa wax kaa sarreeyo kale soo maahayn maamuus iyo sharfin buuba mararka barkood ku yimaadaa waa ka qowlihi tacaala ahlu jannaha maxaa lagu odhanayaa udkhuluuha jannada gala bisalaamin idinkoo salaam la saaxiibsan aaminiina oo wada fayow welibana ahlu jannaha la odhanayaa jannada gala bisalaamin salaamkaasi waa maxay waa bisalaamin min annaar waxaad ka badbaadeen naartii baad ka badbaadeen aada soo dulmarteen wa in minkum ilaa waariduhaa sow ilaahay ma odhan kaana calaa rabbika xatman maqdiya tii baad ka badbaadeen aad soo dulmarteen udkhuluuha bisalaamin culimada bedhkood waxay yidhahdeen mufasiriinta bedhkood udkhuluuha jannada gala bisalaamin idinkoo la saaxiibsan oo malaa'igtaa idin salaamaysa assalaamu calaykum tatiyoo laydin hayo oo laydinsoo dhawaynayo kolkaa udkhuluuhaadati waa maxay waa ikraam waa maamuus amarkani ihaano maaha dullaynna maaha wujuubna maaha waa maamuus heerkii ugu dambeeyey ha soo raaxayso orada jannada gal baa lagu leeyahay walimtinaan imtinaanku waa adigoo nimcadii lagu siiyey lagugu dul turinayo taa maanan ku siin oonan taa ku siin naxو qwlihi taعaalى fakuluu cuna mima razaqakum اllah war ilaahay waxaanu idin siiyey wax ka cuna nim- nicamkii ilahay baa la tirinaya ilahay baa kule risqiganaan idinku arsaaqay maydaan arkayn bal kan wax ka goosta oo ka dhadhamiya ilahay baan ku shukriya kolkaa dee cuntadan yare macaan iyo sharaabkan yare bale bal caawun isku fiirso waxaad cunaysid iyo waxaad cabaysid toos baad ilahay ugu shukriyeysaaye walihaana amarku ihaanuu ku yimaadaa isaguna ihaana waa ruux la ihaanaysanayo la lii- aad u liita ka qawlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale qul waxaa tidha maxamedow kunuu noqda xijaaratan dhagax ow xadiidan amaabir ama dhagax noqda ama bir noqda dheh ya waa wax la ihaanaysanayo la- aad u liitay ma arkaysaa waa ihaana weeyaan waa yaraysi wa dawaam dawaamna wuu ku yimaadaa shayga in la daa'imo yaa ayuha nabiyu itaqi llaaha itaqi llaaha ka baq marka laleeyahay ilaahay amarkaasi dee nebigu muuna marka hore ilahay kasii baqaynin wuu kasii baqayey waa maxay haddaba itaqi llaaha waa daa'im taqwada ka qowlihi tacaala ba weeyaan ihdina asiraada almustaqiim ihdinaa ilaahu nagu hanuuni asiraada almustaqiim miyaadan hanuunsanayn kolkaad ihdina siraada almustaqiim leedahay haddaadan hanuunsanayn maadaa salaadba tukan lahaa kolkaad ihdina siraada almustaqiim leedahay hanuunkan ilahay aad ka dalbaysaa waa dawaam ilaahuna daa'im أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلين الله هوي بيجري أيها الليل أيها كان الليل إهبينك الطويل إعدارو ألنجلي ميت في ذنتي إنجلي وأمر سوماها هبينكم أمر بقى ذنكرا وتمني وحن تمني يا إلى الهبين واقع قبريو ألنجلي ميت في ذنتي بصبح صبح ميت في ذنتي وما الإصباح وبريسي وماها منك حقا بأمثل متكفي عنه kollaba subaxda kuma dhaantee miyaad ka subaxaysatid buu yidhi subaxduna kuma dhaante wuxuu uga jeeda miyaad garanaysaa subaxda kuma dhaante kolkuu leeyahay ninkan aabbihii baa la dilay habeenkiibuu gemi waayey habeenkiibaa ku dheeraaday sidii dee abyaaddan abyaaddii ka horreysay ay tilmaamaysay habeenkii markuu gemi waayey oo indha isku keeni waayey ayuu yidhi alla habeenu waagaagu miyuu beryo kolkaasuu haddana xusuustay hadduu waagu beryo ma warwarkaa ka tegi wuxuu yidhi wamal isbaaxu minka biamhalin kollaba subaxda kuma dhaanto oo warwarkani haystaa subaxdana way haysan doonaa uune haddana subaxda may timaado meelunan u dhaqaaqee buu leeyahay meelunan u dhaqaaqe waa kii aabbihii aad garanaysiin allah hooyay ayuha leylu habeenkan atawiilu eedheerow alanjeli miyaad miyaad miyaad miyaad alanjeli miyaad faydantid bisubxin subax miyaad ku faydantid wamal isbaaxu maaha subaxaysigu minka xaggaaga biyamsalin mid ku dhaama mar ley subaxda kuma dhaantee laakiin haddana maad iska subaxaysatid meelun baan u dhaqaaqi lahaayo aabbahay baan u soo aari lahaaye buu leeyahay samaw al waa kii sii maray samaw al waad wada garanaysiin baan u malaynaya samaw al ninkii la odhan jiray waa awfa man dakaratu taariikh nin ay taariikhdu xusto ninkii ugu cajiibsanaa weeyaan samawal imraul qays kolkuu ku guulaysan waaye aabihii inuu inuu dee ciddii dishay uu u qisaasto waa kii meel reer reabtigii waa kii tegey reabtigiina waa kii iyaguna waxba u qaban waayeen xaggaa waa kii u kacay oo yurub waa kii galay dhexda markuu sii marayay waa kii samawal u tegey samawal markuu u tegey hub badanuu sitay reabtigii wuxuu ka qaatay garan mayne hub badanuu sitay ayuu ninkaa u dhiibtay u yidhi warnio caariyadaasaan kuu dhiibtee intaan xaggan ka soo noqonayo iisii hay nimankii baa maqlay aabihii dilay hubka halkaa halku imrawlqays nin boqora ayaa maqlay hubka halkan yaalla uu imrawlqays dhigtay way soo duuleenoo samo walbaa gaadhka laga qabtoo gurigiiba hoosta iskaga xidhay seeftiisiina uula soo baxay ninka halkaa ii soo maraa nin kurkun baan ka jarayaa buu yidhi hubka ken baa la yidhi oo uu diiday inuu dhiibo ma ballantii aan galay baan burin karaa buu yidhi ninkaa waxaan idhi waan kuu difaaci aan kuu ilaaline inaanu dhalay oo nin weyn ahaa oo guriga ka maqnaa oo uwaadh ku maqnaa ayaa soo galay kiyo warmooga iyo ciidankiiyo guriga dul fadhiya ninkiiba dee dhab la siiyey marka ninkii dhab la siiyey baa la yidhi or ninka ma inankaagaasaan dilanaa baa la yidhi mise hubkii baad dhiibaysaa anuu hubkaa nin baan ka qaado on idhi waan kuu haynayaayo marley kuu dhiibi maayo buu yidhi laakiin kaad gacanta ku hayso saa doonto ka yeel inankiisii baa la dilay hubkii yar ayuu dhiibi karayey ayaa loo dhiibay kolkaa awfa man dakaratu taariikh bay yidhahdeen waa nin ballan qaada ama wax loo dhiibo ammaano loo dhiibo ninkii ugu oofinta badnaa weeyaan waad aragtaa inankiisii idlaa ayuu yidhi inankaygaa ka fudud bu inaad inankayga dishiin ayaa igala fudud bu yidhi inaan waxa aad ii dhiibateen gacanta idinka geliyo walictibaar waxaa laga yaabaa amarku inuu ictibaar ictibaar waa ku cibro qaado amar baa lagu saarayayo amarkani waaba ictibaaruun كقوله تعالى وإلهي قول كيسا انظروا وربالكو عفرقات إلى ثمره مريهيسا إذا عثمر مركو مرايو ميقا بلو بحو أما بيرها انت تكتو بل مراهن ايك إلهي أبو ريو واد يابيسا biyahan cilka ka soo daa casaan iyo madow ma kala leh roobku markuu doo biyuhu waa midab qura un dhulkaan markay galaan unbay soo kala saarayaan nabadaan isku midab ahayn mid huruuda mid cas mid madow midba waa nooc biyahaasi midba waxbay u kordhinayaan midkaa macaan bay ku kordhinayaan kan qadhaadh bay ku kordhinayaan kan dhanaan bay u kordhinayaan waa biyey unbay ahaayeen midba wax lagu cibro qaata weeyaan taas weeyaan oo unduruu ku cibro qaata ilaa samarihi midhihiisa ku cibro qaata idaa asmara markuu midheeyo bal midhahan yareeg ee cajiibka ah walidni baa laga yaabaa amarku inuu idan usoo arooro ka qawlika odhahdaada weeyaan liman daraqa albaab ninka albaabka kugu garaacaya udkhul udkhul kolkaad leedahay waa amar sow maaha amarkaasi waa lilidan idan weeyaan soogal kolkaad leedahay waxbaad u idmaysaa wa takwiin takwiinku waa ahaysiin iyo samayn weeyaan ka qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeyaan kun ahaw oo fa yakun kun waa takwiin amarkaasi waa litakwiin oo waa samaynba ilahay markuu shay samaynayo kun buu odhanaya fa yakun markaaba wuu ahaanaya وتخيير ودورجلين لا شيء بلغو كلا دورجلين يا نحو تزوج هندا أو أختها لبضا ما تقدر سنكرتا اسكو مدر إنني ولا شيء ما ودي جورسن كرتا ما ودي جورسن كرتيد وتخيير كل ما منهم بتجورسن كرتا يا لبضا بلوضا ولا لا ما ودي قبي كرتيد دي. تزوج جورسو هندا هندا جورسو أو أختها أما ولا شيء أمر كات تزوج إيه وتخيير آه م- كلا دورة ويان كلا دورة هذا هو جورسن وتأديب ادبين نوي نقنيسا ادبين adaa lagu edbinayaayoo sharciga lagu baraya naxu kul mima yaliik ninkii yaraayu ninku intuu gacanta qabtay lahaa calayhi salaatu wasalaam kul cun mima yaliik yaa ghulaam kul mima yaliik waroo xaggaaga waxa ku xigta ka cun kul cun soo ma soo amar ma ahayn amarkaasi litaadiib buu ku yimid oo adabtaa la berayay aadaabta wax loo cuno ayaa la berayay watacajub yaabna wuu ku yimaadaa ka qawlihi tacaala waa ilahay qowlkiisaba undur kayfa darabuu laka alamhaal undur war bal eeg maxamedow kayfa darabuu laka alamhaal siday tusaalayowga kugu soo qaataan waa yaabe amarkaas undurihi waa tacajub tamriin siday sheekha caadadiisu ahayd bal aynu eegna tamriinkaa iyo wuxuu inoogu dhigo bayin waxaad bayaamisaa maa yuraadu waxa looga jeedo min siyaqi alamri amarka siiqooyinkiisa fi taraakiib alaatiya taraakiibta soo socota khud ilcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin khud qaado baa la leeyahay maxamedow alcafwa cafwi qaado oo wa'mur bilcurfi curfigana amar oo wa acrid can iljaahiliin juhaashana iskaga jeedso aayaddaa qur'aanka ah amarka ku jira maxaad u malaynaysaa khud iyo wa'mur iyo wa acrid iyo amarka noocaas oo kalea maxaynu ku tilmaami karnaa amarkaasi waa lilirshaad irshaadin la irshaadinayo weeyaan waa hanuunin ilaahay baa hanuuninaya oo ku hanuuninaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa khayrku ku jiro inuu sameeyo markaasaa la leeyahay khudi alcafwa iska dulqaado awood waad u leedahay inaadan dulqaadana ma garanaysaa hadduu nini ku dulmiyo inaad u dulqaadataa waa sida fiican laakiin inaad haddana xaqaaga ridato oodan u dulqaadana tidhahdo adeer i ood ka iga garbax tidhaahdana dee sharciguu kuu baneeyey iga garbaxna way kuu banaantay inaad u dulqaadato dulqaadkaa laakiin laguu qaatay sow maaha waa irshaad haddaba khud qaad alcafwa cafwiga qaado oo waamur amar bilca- bilcurfi shayga curfiga macruufka ee wanaagsan ummadda amar oo wa acrid iskaga jeedso can iljaahiliin jaahiliintana iskaga jeedso amarkaasi waa lilirshaad soo maaha
أصيئي بناء أحسني لا ملومة لدينا ولا مغلية انتقلت inan buu la hadlayaa asii inanay xumaanta nagu samee binaa annaga aw axsini ama samo iyo wanaag noo samee laa maluumatun mid la canaananaya ladayna agtayada ma aha walaa maqliyatun mid loo cadhaysanina agtayada ma aha inta qallati haddaad u cadhoonayse inanay buu yidhi ama xumo nagu samee ama wanaag nagu samee maxay ka dhiman tahay maxay ka dhigan tahay waa ataswiya takhyiir ma aha takhyiirku waa waxa wanaagsaneed mid dooro lagu leeyahay kani waa taswiya waa simin waa islo isbiruu aw laa tasbiruu naarta ku sabra ama ha ku sabrina waa taswiya waxaa la simayaa haddaad annaga xumo nagu samaysiiyo haddaad wanaag noo samaysaba way noo siman tahay weeyaan laa maluumatun ladayna marna ku canaanan mayno walaa maqliyatun kuuna cadhoon mayno inta qalat haddaad u cadho haddaad aad u cadhoonayso amarkaasi waa litaswiya shaacirkan kale muxuu yidhi yaa laylu dul yaa nawmu zul yaa subxu qif laa tadluci wuxuu yidhi yaa laylu habeenow dul dheerow ninkii hore habeenku ka calaacalaye ma garanaysaa alla habeenow iska dheerow buu yidhi iska dheerow oo waagaaguba yuna beryin yaa nawmu zulhurdayna iska tag buu yidhi yaa subxu qif subaxayna istaag buu yidhi walaa tadluci cadaadaadu yayna soo bixin amarkan muxuu uga jeedaa markuu yaa laylu dul yidhi waa tamani waxaan jecelahay oon tamaniyaya oon ilaahay ka baryaya inuu habeenku dheeraado dheeraado subaxduna ay taagnaato hurdaduna ay iska maqnaato ninkani habeenkaa waxbuu hele ma arkaysaa ya habeenkaa waxbuu helay yaa laylu dul yaa nawmu zul yaa subxu qif laa tadlici waa tamani cish maa badaa laka saaliman fii dilli shaahiqati lqusuur cish noolow ilaahay idinkii maa badaa laka inta ay kuu daahirayso in alla inta kuu daahirto oo dhan iska noolow saaliman adigoo fayow fii dilli shaahiqati lqusuur qasriyadaa dhaadheer hadhkooga iska hadhso iska noolow qasriyadaa iyo qalcadaha iskaga jir buu ku leeyahay
عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور cish noolow maa badaa laka inta kuu daahiraysa saaliman adigoo saalimoo fayow fii dilli shaahiqati lqusuur qasriyada dhaadheer hadhkooga iskaga noolow oo iska hadhso haddaba cish amarkaasi waa maxay amarkaasi wuxuu ku soo arooray maxay waa liducaa ilaahay buu baryayaa inuu ninkani noolaado waa alla bari cish noolow wa asiruu siraysta qawlakum niman yahu qowlkiina siraysta aw ijharuu bihi amaala jahra inahu ilaahay caliimun wuxuu xogogaal ku yahay bidaati suduur waxa laabtiina yaalle ka warran waxaadan ku hadlin buu ilaahay og yahaye waxa laabtaada ka guuxayoodan ku hadlin allaha og ka warran way la yaabeen asxaabtu kolkay maqleen ilahay wuxuu ka dambeysiyey alaa yaclamu man khalaq wahuwa latiifu lkhabiir waxaan adan ku hadlin sow makhluuq maaha ee laabtaada yaallaa sow wax la abuuray maaha dee kii abuuray ee halkaa dhigay miyuuna ogeyn adoon ku hadlinba waa makhluuqe ka halkaa ku abuuray adoon ku hadlin miyuuna og isagaaba abuuraye alaa yaclamu man khalaq ilahay alaa buu kugu bilaabay wa tawkiid waana bilutfin cibaaro latiifa lagugu sheegaya alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir waana latiifu lkhabiir hadda ilaahay ya waa cajiib kolka aayaddaa qur'aanka ee wa asiruu siraysta qawlakum hoos u hadla aw ijharuu bihi amaala jahra inahu ilaahay caliimun wuxuu xogogaal u yahay bidaati suduur waxa laabaha u saaxiibka ah halka amar saw maha asiruu qawlakum aw ijharuu amarkaasi waa maxay waa litaswiya waa kii iminka aynu soo maraynay oo kale
ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب tarafaq u dhimri ayuha almawlaa ninkan mawlaha ahow calayhim iyaga u dhimri fa ina arifqa dhimrintu biljaani ninka dembiilaha ah citaabun canaan bay ku tahaye haddaad dembiilaha u naxariisato naxariistaasaa canaan ku ah ma og tahay inay canaan ku tahay canaan aan la dhaafi karaynin ayay dembiilaha ku tahay naxariistu bal nin dembiiloo dembi adag kaa galay cibaaro lutfi uu ku jiro iyo naxariisi kula hadal inuu iska ilmeeyaaba laga yaabaa waayo wuxuu kaa filanayay iyo waxaad iyo waxa kaa soo fulay ayaa aada u kala fog wuxuu yidhi tarafaq u dhimri ayuha almawlaa ninkan mawlaha boqorka ahow calayhim kuwan dembiilayowga ah u dhimri fa ina arifqa dhimrintu biljaani ninka dembiilaha ah citaabun canaan bay ayay ku tahaye iyadaa canaan ugu filin haddaba tarafaq markuu leeyahay u dhimri maxaad u malaynaysaa waa duco waa in nin ka sarreeyu baryayaa sidaad arkayso duco weeyaan
أرى العنقاء تكبر أن تساد فعاند من تطيق له عناد
araa waxaan arkaa alcanqaa'a shimbirtii canqa la odhan jiray takburu inay ka sarrayso an tusaada in la uwaadhsado facaanid haddaba ku madax adkow man tutiiqu lahu ninkaad u awoodaysid cinaadan madax adkow madaxadayd ninkaas ku madax adaygi kartid ba adu ku madax shimbirtaa lama uwaadhsan karee cidaad ku madax adaygi karta adu ku madax adaygi buu ku leeyahay haddaba canqa shimbir weeyaan shimbirtaasi waa shimbir daatu cajaa'i hindiya ayay gashaa bay yidhaahdeen nimankanu dabadu kolka ka hadlayaan waa shimbir ilaaha weyne uuni garanayo waxay tahay intaasoo indhood iyo intaasoo af iyo int balaayay ku tilmaaman aynan garanaynin waa shimbir waaxida-a weeyaan cufweeyin bay ku jirtaa bay yidhaahdeen shimbirtaasi way cumri dheer tahay cumri dheer tahay cumri dheer tahay way qaylisaa markay qayliso dee waad yaabaysaa bal waxaad dib ugu noqoteen talkhiiska bal dib ugu noqda intaasoo af oo ilaahay shimbirtaa siiyey ayuu mid kasta dab ka baxaabuu ka boodaa bay yidhahdeen markuu da dab ka baxo cufkeegaa gubtaa iyaduna way gubataa shimbir labaad hadda ilaahay ma abuurin taa un baa jirta bay yidhahdeen adduunka inta la og yahay taa un baa jirta markay gubatay dambas noqoto ayuu dambaskeegaa ilaahay shimbir kale ka abuuraa saasay u dabadu qabaanoo raggan ahlu adabkii kolkay shimbirtaa canqada ka hadlayaan waa shimbir noocaa ay ku tilmaamaan laakiin akhbaarteeda cajiibka ah waa shimbirtan ay dee gabayaagu ka hadlayeen ay odhan jireen adduunkii o dhani waxay isku khilaafeen ay ku kala tegeen ay ku kala fogaadeen shimbirta weeyaan adduunka oo dhani waxay ku kala jabeen iska dhaaf shimbir noocaas oo kale ah shimbirtaa xaqiiqdeeda dee udabadunbaa sheegtee culimmadu aad ugama hadlaan shimbirtaa iyo nooceega iyo xaqiiqadeeda raggan ahlu adabka ah unbaa ka warrama canqada waxaana jira inta badanu dee maskaxda aadamaha la ogyahay wax caruurnimada caqligeega la soo kora oo dadka iskaga abuuran oon laakiin la garanaynin wuxuu yahay sasaas ma jirta carabtuna way leedahay waa guulkii dee an yaabi aqwaalinkii imrawlqays lahaay oo kale weeyaan ayaqtulunii walmashrafiyu madaajici mudaajici ya ayaqtulunii walmashrafiyu mudaajici muxuu odhan jiray markuu soo waday bian yaabi aqwaalin an yaabu aqwaal guulka lama yaqaano dee waa jifiliilihii soomaalida oo kale un waa laga yaabaa shimbirtaasi noocaas oo kale inay tahay waa butidii aan sheegan jirnay oo kale un butida miyaa butida xaqiiqdeeda miyaad maqasheen bal butida bal soomaalida warsadoo buti maxay ahayd dhaha nini wuxuu ka odhanayaa islaam bay ahayd dadka u yeedhata ninigu wuxuu ka odhanayaa waa dadkanoo hilibka dadka barta uun niniba nooc buu kugu sharxayaa butida kolka waa laga yaabaa inay noocaas oo kale tahay haddaba waxaa jira shimbirta canqadii waa nooca wuxuu yidhi ninkani alaa waxaan u arkaa alcanqa'a shimbirta canqaha la yidhaah takbur inay ka sarrayso an tusaada in la uwaadhsado facaanid ku madax adayg fa adigu ku madax adayg man tudiiqu lahu cidaad u awoodaysid cinaadan madax adayg buu ku leeyahay ninkaad ku madax adeegi kartidba ku madax adayg amarkaa caanid ihi muxuu ku soo arooray waa lilihaana ninkanaa la ihaanaya ixtiqaar weeyaan ninkanaa la ihaanaysanaya muxuu yihi shaacirkaa kalena khaliila yahubbaa taalamaa qad raqadtuma ajidakumaa laa taqdiyaani kidaakuma khaliilaya labada ninen saaxiibka nahayow hubbaa kaalaya taalamaa qad raqadtuma wax badan baad hurudeene ajidukumaa waan idin helaya laa taqdiyaani kiraakuma idinkoon kirada iska bixin karin baan idin arkaaye ii yimaadaan wax idinla qabtee buu yidhi anaa waxaan idinka qa- idinka bixinaye ani ii kaalaya
خليلا يهبا طا لما قد رقدتما أجدكما لا تغضيان كراكما kiinu daalka muu shadaya arqolownu daalka u shadayn baan rabaya ciduna u shadayn baan rabaa oo bilaashaduu daalka ka dhigayo ma shadaya sow maaha ka ayagaasi u khaldan yahay daalkaa bilaashadka aan raaca waayo macnuhu isbedelaya haddii daalka la shaday
خليلا يهبا طالما قد رقدتما khaliila iyo labadayda saaxiibow hubbaa kaalaya haddaba amarkaa hubbaa ah oo ninkaa gabayaagii hubbaa leeyahay maxaynuu malaynaynaa waa saaxiibadii khaliilaya baa ka horeeya waa lililtimaas ninkaad isla eg tihiin aad isku derajada tihiin khaliilaya saaxiiba weeyaane amarkoogu muna iltimaas un ahayn amarkaas iltimaas buu ku soo arooray
أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا xaaskiisu malaha la hadlaya xoolahan ay bixinay uu bixinayo ninkani ayay ku canaananaysaa dumarku kama helaan inuu ninku wax bixbixiyo kolkaasuu leeyahay arini inanay itusi jawaada nin deeqsiya oo maanta geeriyooday huslan gaajo iyo faqri bal nin hadda taagdarri la dhintay itusi buu yidhi nin gaajo la dhimanaya bal itusi wax bixin uu wax bixiyey nin la dhintay bal itusi iyo deeqsinimo lacallanii waxa ara lacallanii waxbaan rajaynayaa araa inaan arko maa tarayna waxaad aragte waxaa haddaa hadduu jiro waan kula arkaya bal itusi buu yidhi nin intuu deeqsi ahaa xooluhu bixinaya aawadii la dhintay aw bakhiilan ama nin bakhayla itusiyo mukhalladan la waarinayo haddaan xoolahan haysanuunan bixin weyno miyaynu waaraynaa buu yidhi itusi bal bakhayl xoolihii uu bixin waaye waariyey aan kula arkaya buu leeyahay haddaba arini sow amar maaha amarkaasi waa maxay waa litacjiis miyay tusin kartaaba nin deeqsiyo deeqsinima ay dishay iyo nin bakhayloo mukhalladu ilaahay waarinayo miyay tusin kartaa may ma ma tusin karayso kolkaa wuxuu leeyahay haddaba kol haddaadan tusini waa tacjiis oo iska kaydaa buu leeyahay inaan inaan xoolaha bixiye aakhray naga horraynayaay
أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaha maxamedow haatuu la kaalaya burhaanakum daliilkiina in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin arbal daliilkiina keena haddaad run sheegaysiin haatuu waa amar amarkaa maxaad u malaynaysaa daliil may helayaan dee waa litacjiis isaguna cajsigelin weeyaan alla waxay keenayaan daliil alla daliilay keenayaan toona ma jiro weeyaan haatuu burhaanakum
قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الحمل
qad rashaxuuka waxaa laguu tarshiixiyey waxaa laguu caleema saaray buu ku leeyahay liamrin amar weyn in fatimta lahu haddaad fahmaysid amar weyn baa laguu caleema saaray niyahu haddaad fahmaysid ee farbac binafsika naftaada uga uga naxariiso an tarcaa inay daaqdo maca alhamal kuwaa mahma muhmalka ah ee waktigooga luminaya kuwa waktigooga bilaashka ku bixinaya inaad la noolaato naftaada uga naxo uga naxariiso buu ku leeyahay amar weyn baa lagu diyaariyey ilahay kuu diyaariyey haddaba farba kolka aad leedahay amarka irba'ihi muxuu ku soo aroorayaa linusxi walirshaad sow maaha waa irshaad ninkana dariiqa saxda alla tusaya rabbi rabbi ow ishrax lii ii sharax sadrii laabtayda ilaahu laabta noo waasici waa qaali hadduu ilahay laabtay noo waasiciyo maxaad moodaysaa ninkan saaxiibuliimaanka ah bal haddala soco dad inaga cilmi badan cilmigu nooc kastuu yahayba ayuu haddana ilaahay iimaanka u diiday iimaankan bay wax alla waxay iimaankan buu ilaahay u diiday u ka cunoqabateeyey waad aragtaa waa dad kaa cilmi badan kaa caqli badan baa laga yaab kaa garaad badan kaa horreeyey kaa qurux badan kaa maal badan ya rabbi shrax li waayo waxa weeyaan cidduu ilaahay laabtaa yar u waasiciyo ciddaasa shaqaaliya laabtaa ninkuu ilaahay la doono iimaan soo ma odhan laabtun baanu u sharaxnaa ninka kalena laabtiisaanu maxaa ka dhignaa buu ilaahay yidhi dayiq kaanamaa yashacat fi samaa kiyoo samada la yidhi salaan la-aan fuul oo kalun weeyaan gaaladan ilaahay rumeeyada lagu kari la'yahay samadaasuu kaga culus yahay fuulayaan waa cajiib kolkaa inuu ilaahay laabtay noo waasiciyo taa waa inaynu ilaahay barino rabbi rabbi ow ishrax lii ii waasici sadrii laabtayda oo wayasir lii ii fudaydi amri amarkayga waa duco waa alla bari amarkan isagoo alla bari maaha duco weeyaan maadaamaod ku kaa sarreeya aad la hadlaysid ood ishrax leedahay ilahay maad amri kartaaba waad baryaysaaye laysa haadaa bicushika fadruji laysa haadaa kani maaha bicushika gurigaagii maaha ama cufkaagii maahee fadruji fuul oo kor fadruji kolkaad leedahay waa ihaano cush baa meesha yaallo cuf baad leedahay cuf baad laysa haadaa bicushik cufkaagii maahe fadru laysa haadaa bicushiki maaha gurigaagii iyo fadruji u kor buu ku leeyahay gurigaagii maaha cufkan yaryo gal ya inta badan askartii dee dadka jeelalka ku jira maxaabiista ayaa noocaa loo adeegsadaa laysa haadaa bicushiki fadruji waa lilihaana waa la ihaanaysanaya sidaa darkiisi ihaana muuqata meesha ka muuqata in la ihaanaysanayo o la dulaynayo icmal lidunyaak adduunyadaada u shaqayso kaanaka taciishu sidii adigoo noolaanaya abadan weliga ah wacmal liaakhiratik liaakhiratik aakhiradaadana u shaqayso kaanaka tamuutu hadan sidii adigoo berri oo kale dhimanaya ama berri geeriyoonayo oo kale maxaad umalaynaysaa icmal icmashaa waa lilirshaad adigaa waddada saxda a lagugu hanuuninaya ama lagugu irshaadinaya
فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجود كفاني نداكم عن جميع المطالب
faman shaaa ninka doonaa falyabkhal ha bakaylo waman shaaa ninka doonaana falyajud ha ha deeqo kafaani aniga waxa igu filan nadaakum deeqdiina ayaa igu filan can jamiici almataalib wax kasta oon dalbaba deeqdiina ayaa igaga filane ninka doonaana deeqsi ha noqdo ninka doonaana bakayl ha noqdo maxaad u malaynaysaa amarkan faman shaaa falyabkhal waman shaaa falyajud amarka noocaasa maxaad u malayn waa takhyiir adigaa khiyaarka lagu siinaya ninka doonaa waxa ha bakaylo ninka doonaana deeqsi ha noqdo aniga deeqdiinii horeed ii dhiibteen ayaa igu filaatay buu ku leeyahay
يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين يا رب ربي يو لا تسلبني هي هيغا سلبنين حبها جعيلكيغا أبدا وليغي إله جعيلكيغا هيغا قادم بو يري ويرحم الله الله أن حريستو عبدا أدون الله أن حريستو قال يري آمين ninka yidhaahda aamiinna sooma ducaysanin oo laha taslubani ma odhan ilaahu marnaba buu yidhi jacaylkeyga ha iga qaadin oo qalbigayga haka siibin nin kastoo aamiin ii yidhaahdana ilaahu u naxariiso buu yidhi ninkaasi muxuu jecel soo aad uma jeclayn wayarxam allahu cabdan qaala aamiina nin alla ninka aamiin ii yidhaahdaba buu yidhi ilaahay buu u beryey kaana haddaba kelmadda aamiina kolkaynu eegno istajib soo maha macnaheedu maxay noqonaysaa wayarxam allahu cabdan qaala aamiin waa la bari dee adducaa bay noqonaysaa uu ka amsi laakiin oo ka taxliilka tamriinka kaagama shaqaynin
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع
أولئك كواسي آبائي وآبيوغي فجئني إيكين بمثلهم إيغو كله إذا جمعتنا مركا إن كل مسو يا جرير جريرو المجامع فقارها الاسكوي مادا وفرزدق بوها سو ماهين فرزدق وحا نين الفاديس عجيب أي تاي الفاديس نين عجيب أهيد ويان مرليانو جرير يفرزدق جرير باندور بيدي شري aad baan jiriir u doorbidaa farisdaq laftarkiisa waan idiin sheegi jiray oo maalintii zaynulcaabidiin baan iloobi waayey maalintaasaaba intaasaaba ku jeclaystayba ninkaa zaynulcaabidiin iyo mawqifkii uu ka qaatay waad garanaysiin min macsharin xubuhum diinun wa bugduhum kufrun wa qurbuhum munjan wa muctasamun gabaygii dheeraayuu ka tirinayay walaysa qawluka man haadaa bidaa'irihi alcurbu tacrifu man ankarta waalcajamu هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا تقي نقي طاهر العلم قوي نوعها وكقاتي aad buu runtii ugu asiibay hishaam ibnu cabdilmelik kolkuu la hadlayey uu hishaamintu iska nakireeyey isagoo ree ciraaq ka baqaya ree ciraaqina isaga ka raacaan hishaam oo kacbada dhu- salaam isle ayaa ummaddii dee kacbada marka la joogo la dawaafayo ma melik baa la yaqaanaa mise khaliif baa la garanaya waa maya ummaddu waa sawaasi way wada siman yihiin meel alla meeluu kacbadii ka salaamuu garan waayey hishaam markuu garan waayey buu dee zaynulcaabidiin baa soo baxay maasha allah nin cajiib ah oo taqiyoode la yaqaano zayn ulcaabidiin markuu soo baxay bay dadkii ka kala yaaceen meel caadiya iyadoo banaan ixtiraaman leh ayuu aayar iska salaamay markaasay ree ciraaq soo yaaceen oo zaynulcaab boqorkii bay u yimaadeen oo arba magaciisa noo sheeg bay yidhahdeen ninkan cafwan isagaa yidhi war waa ayo ninkani buu yidhi maqaalada isagaa lahaa ree ciraaq buu diidanaa inay ogaadaanoo isagaa lahaa hadalka wuxuu war ninkan iyuu ahaa buu yidhi wuu garanaya hadda inuu zaynulcaabidiin yahay shan macneed buu garanaya isagoo fahamsan buu waa ayo yidhi oo kolkaasuu dee faras daqo maqlayo ag taagnaa ayaa la gaadhay kolkaasuu yidhi walaysa qawluka man haada bidaa'irihi hadalkaagan akani waa ayo waxba ku yeeli maysid buu yidhi alcurbu tacrifu man ankarta walcajamu carab iyo cajami bay u yaqaani nin ninkanaad garan ladahay buu yidhi gabaygiisii buu soo wado hada bnu khayri cibaadi illahi kullihimu hada taqiyu naqiyu aahiru lcalamu ninkani waa addoommaha ilaahay oo dhankii ugu khayrka badnaa inankiisii buu yidhi zayn lcaabidiin saw tafirtii nebi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam waa tafirtii nabiyullahi maxamed farasdaq maalintaasuu aada runtii maalintaasaan ka helay ninkaa ya siduu u siduu u difaacay zaynulcaabidiin aynu garanayno dee zaynulcaabidiin waa nin haniyun can tacriifa nin mar alla markuu weysaysto jidhku isbedeli jiray weeyaan alla kabaq heerka uu ka baa ka gaadhay markuu weysaysto uu isbedeli jiray uu gariiri jiray waa la weydiiyo maxaa kugu dhacay baa la yidhi zaynulcaabidiin oo markaad weysaysato maxaad la gariirtaa oo isku bedeshaa wuxuu yidhi jidhkaygii nadiifiyey e kanaan ishortaagayan iminka ishortaagaya maxaan ka garanaya waxaan ka mudnahay inuu ijecel yahay iyo inuu inecib yahay toona maalin buu hooyadii kiiyo cunto la cunaya ayaynu garanaynaa muddo idil buu ka warwari jiray in yaroo malaha macaan buu qaatay oo inay hooyada isheedu igaga hor dhacday ayaan ka baqayaa buu odhan jiray ya waa cajiib ninkan zaynulcaabidiin waa ninkii gabayaaga ahaa isaguna waa gabayaa weyn zaynulcaabidiin gabayaagii odhan jiray weeyaan laysa algariibu gariiba ashaami waalyamani ina algariiba gariibu laxdi waalkafani ina algariiba lahu xaqun ligurbatihi على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدنهر- الدهر ينهره بذل والمحن قبل دير بولها وكقه الله أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني وحنا هاي كائل بابل هوستين دوكا صاحبه إلهي عاصي أيا إلهي نساس يسوء إيدي يبوك لي يستاس بو يعركا وإلى صعدا قبل جيساسي قبل عجيبة ويان رائج في في العالم farasdaq baa beydkan lahaa jariir baan ka yar door bidaa laakiin jariirna markii ma garanaysiin jariirna waxaan in yar in yar waxaan ka yar leexday cabdullaahi ibnu zubayr zubayr ibnu alcawaam soo garan maysiin ninkii dee qaaliga ahaa ee casharatu lmubashariina biljanna cabdullaahi oo inankiisiiya oo dilkiisa loo loo loo tiiriyey inuu ka dambeeyey ninkii la odhan jiray xajaaj binu yuusuf cabdullaahi ibnu zubayr waa ninkii la dilay xataa salbiga lagu sameeyey dee ninkaa cajiibka ah maalinkaa cabdullaahi ibnu zubayr uu ka hadlayey waa kii zubayriyiintii iyo hoosu yar dhigay aynu garanayno cabdullaahi ibnu zubayr iyo muscab iyo raggiibu ayuu ayuu farasdaq meel kaga ya- ayuu jariir meel kaga yar dhacay markaasuu umawiyiintii ayuu iyaga yar ammaanayuu ka bilaabay alastum khayru man alastum khayra man rakiba almataaya wa anda alcaalamiina ya gabaygii noocaa halkuu ka bilaabayay weeyaan maalintaasan jariir isagana ka yar booday waad la socotaa adigu dib ugu noqo taariikhdooda waad heliye wuxuu ku leeyahay kii ulaa'ika kuwaasi aabba'i waa aabbayowgay farasdaq weeyaan farasdaq wuu abtirsaday intuu abtirsaday ayuu yidhi ulaa'ika kuwaha ma arkaysaa buu yidhi sidaa buuraha u taagtaagan ee dadku wada arkayaan buuraha ma laisku cidhiidhiya aragtidooda ama xidigaha oo kale ulaa'ika kuwaa sida xidigaha aynu u daawanayno ee cid alla cid isku cidhiidhiyeysa ama garan li ayna jirin aabba'i waa aabbayowgay ani abtirsiintaydii wataa buu yidhi waa silsilada aad arkaysid faji'nii iikan bimilihim abtirsiintaa mid lamida ee abtirse buu yidhi idaa jamacatnaa markayna kulmiso yaa jiriiru jiriirow almajaamicu fagaaraha markaynu isku nimaadno adna i abtirse yidhi anu ku abtirsade jiriir buu caayaya ulaa'ikadu waa cay ismishaaraha waxaa lagula hadlaa maxsuuskuna ma taqaana nacaskaa ismishaaraha lagula hadlaa inta badan ninka nacaskaa nacasku maxsuus waxay ishiisu hayso mooyaane wax kale ma garto jiriirow nacas baa too ismishaarun baa lagugula hadlayaa weeyaan ulaa'ika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jamacatna yaa jiriir taa ma arkaysa jiriir muna ag ag joogin yaada maan xaraf baciid maan lagula hadlin yaada xarafka fog baa ninka fog baa lagula hadlaa soo maahayn yaada ninka kaa fog iyo ninka nacaskaa iyo ninka dhagahala iyo ninka hurdo iyo ayaa hadalka saray loogu qaadaa yaa jariir buu igu ku qayliyey nacas baa to aduu degdeg wax miqlimaysida buu yidhi jariiro waa cay labaade ma arkaysa ee abtirso jariirna wuu iska gaadhay baynu garanaynaayo waa kii gabayga cajiibkaa isna tiriyey gabayga dee ina aladii bana ina aladii rafaca asamaa banaa lana baytan dacaa'imuhu acazu wa adwalu allaha cirka taagay baa abtirsiintayada taagay buu yidhi abtirsiintayada allahaasaa taagay xaggeed naga gaadhaysa adday dagaal adag baa dhex maray nimankan
أروني بخيلا ضال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل arunii bali tusiya bakhiila nin bakhiil ah oo taala cumran cumrigu uu u dheeraaday bibuklihi bukligiisa sababtii wahaatuu balkeena kariima nin deeqsiya oo maata geeriyooday min kasrati lbedli wuxuu bixinayay badnaa aawadeed beydkaa hore ulaaika aabaa'i faji'nii markuu leeyahay ji'niidaasi waa amar sow ma ahayn waa tacjiis ii keeni maysid weeyaan aabayowgay aabayow lamida abtirsiinta aan kuugu abtirsaday tu lamida mar laba iigu abtirsan maysid buu leeyahay markanuu leeyahay ninkan dambe arunii itusiya bakhiila nin bakhayl ah oo taala cumran cumrigu ugu dheeraaday bibuklihi ugu dheeraaday wahaatuu kaana kariiman deeqsi maanta dhintay min kasrati lbedli kan dambena waa tacjiisun labadaba maxay noqonayaan labadaba waa tacjiis namuudaj bayin waxaad caddaysaa nawca alinshaai inshaha noociisa iyo wasiiqa tawsiiqadiisa fi lamhilati alaatiya ereyada soo socda inshaha iyo wixiis iyo siiqadiisa ayaad kala caddaynaysaa gabayaagaasi muxuu yidhi yaa ayuha almutaxalli gayra shiimatihi ومن شمائله التبديل والملق
يا أيها المتحل غير شيمته ومن شمائله التبديل والملق يا أيها نكن المتحلي اسكو قرحنا غير شيمته أخلاق دي سي أخلاقنا أهين نكن أخلاق دي سي أخلاقنا أهين اسكو قرحنا يوبو يري ومن شمائله أخلاق دي سواح كامدها التبديل تبديل بدل قاضة شايا كامدها وحكا ستوع حنبين وحكا لكو بدل قاطو هي والملق شعيل haddii maliq la yidhahdo laamka la kasriyo waa ducfi haddii laamka la fadxiyana waa waa jacayl akhlaaqdaadu jacayl iyo tabdiil bay ahayde maxaa kugu dhacay buu leeyahay haddaba inshaa meesha yaalle noociisa ayaa garanaya waa munaada nidaa me nidaa meesha yaalla sidaad arkayso nida yaa ayuha almutaxalli tacyiin ku samee buu ina yidhi dee waa yaa ayu siiqatulinshuhu waa yaa ayu yaa ayatu yaa ayuha almutaxalli noociisuna waa dalabi dariiqa lagu gutayna waa nide
ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يأتي دونه الخلق
ارجع النقو إلى خلقك طبيعة هذه المعروف إلى يقاني ديدنه عادة ذي طبيعة هذه عادة ذي لقراني إلى قوي يقاني طبيعة هذه هرا إسكالا النقو بكلية وطبيعة هذه هرا قاعدة إن التخلق إسكا كان كان كطبيعة الله إسكا كان كانه يأتي وحي ما دونه سكديس على الخلق خلقه haddaad dabeecad xuntoo dabeecad fiican iska keen keen is leedahay marun bay dabeecadaadii xumay soo bixi haddaad dabeecad xumaydoo dabeecad fiicnayd oo mid xun iska keen keen is leedahayna marun bay taada fiicani soo baxaysaa